subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington waa subax axadda bisha agostna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha qaqaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lix iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka oo dacwad ka gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya si ay sharci u helaan kumanaan soomaalida kenya ku dhaqan ah
afartan kun oo qof inay ku jirto faraha qaxootiga marka annagoo ka cabsi qabno xataa haddii kuwan hadda maanta sistemka u gashay ee u soo baxdo waxaan ognahay aabbayaal waxaa jirtaa kibaandho qabeen intuu qaxootiga u imaanin ka horey kibaandho qabeen laakiin aabbihii maanta kibaandhadiis hadday dhunto u damca inuu kibaandhadii u qaato waxaa lahaya reject ama aref baa lahaya
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan doorashadii ugu horreysay ee golayaasha sharci dejinta ee dalka qatar oo ka dhici doonta bisha oktoobar ee sanadkan iyo waxaad maqli doontaa soomaaliya oo dhowaan hirgelisay hab maaliyadeed oo midaysan oo ku saabsan lacag bixinta qaranka waraysi ayaannu idinka haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan maqli doontaan laakiinse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weeraro culus ka wada guud ahaan dalkaasi iyada oo oo ishay ku hayaan caasimadda kabul taalibaan ayaa qabsatay magaalada asad abaad oo ah xarunta gobolka kunaar sabtidii shalay asad abaad ayaa noqonaysa caasimad goboleedkii labaatanaad ee ay la wareegto kooxda taalibaan weerarada taalibaan ayaa kusoo beegmaya iyada oo kun ka mid ah ciidamada maraykanka dib loogu celiyey caasimada kabul kuwaasi oo qeyb ka ah saddex kun oo askarta maraykanka ah oo dib loogu celiyo dalkaasi si ay u sugaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee kabul islamarkaana ay u soo daadgureeyaan dadkii la shaqeeyey ciidamada maraykanka wararka ugu dambeeyey ee ka imanaya jasiiradda haiti ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee dhulgariirka shalay ku dhuftay dalkaasi ay marayso ugu yaraan saddex boqol oo qof dhulgariir xoogan oo sabtidii ku dhuftay haiti ayaa la sheegay in uu dhaawac u geystay boqolaal dadweyne ah iyada oo dad kalena weli la baadigoobayo dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay nidaamka hamaaliyadeedka midaysan ee lacag bixinta qaranka kaas oo bangiyada soomaaliya u ogolaanaya in ay lacagaha la isugu diri karo arrintan ayaa dad badan soo dhoweeyeen una arkaan tallaabo hore loo qaaday jamaal axmed cismaan ayaa haddaba arrimahan ka waraystay axmed xundubey oo ah agaasimaha maamulka lacagta ee bangiga dhexe ee soomaaliya marka ugu horeysana waxa uu weydiiyey baahida keentay in tallaabadaasi la qaado
jamal walaalkiis aad baan idinka mahad celinayaa fursaddan aadna siiseen anigoo ku hadlaya magaca bahda bangiga dhexe soomaaliya marka ugu horeysa mashruucan baahida keentay bangiga dhexe wuxuu licensi siiyey saddex iyo toban bangi saddex iyo tobankaa bangi bangi kasta goonidiisa ayuu u taagnaa bangi bangi kaleeto u diri karay xisaab u gudbin karay ma jirin dadka shacabka oo soomaaliyeed qofka raba maanta ama ganacsada ha noqdo ama qof kaleeto oo danyara ha noqdo hadduu rabo inuu lacag ka qaato bangigan ama uu qof kaleeto wax ka iibsado ama guri ha ka gato ama beecshira ha ka gato waxaa dhici jirtay in uu qofkaas inta lacagta taga bangigiisa lacagtaas soo qaado la geeyo bangigii kaleeto oo markaas ay kala kulmayaan caqabad fara badan oo ay ka mid tahay lacagtu waa jeexan tahay lacagtan waa lacag duuga dhibaatooyinkaasoo badan ay u dheertahay xaggii nabadgelyada inuu khatar nafsadiisii ku tahay waxyaabahaas iyo waxyaabo kaletoo badan ayaa sabab keenay in arrintan maaragtay bangiga dhexe uu ka qaato hormud ka noqdo si loo hirgeliyo marka xindube arrintani maxay uga dhigan tahay marka la fiiriyo horumarka dhaqaalaha ee wadanka guud ahaan mashruucan maaliyadeed ka midaysan oo wadanka muhiimad ahmiyad weyn ayuu wadanka u leeyahay dhaqaalihiisa khaasatan marka la fiiriyo dadka danyarta bangiga dhexe waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay in uu dadka danyartaa oo ganacsatada yaryar iyo inay helaan fursad ay ku ganacsadaan oo ay bangiyadii ay akoomo uga furtaan oo qofka hadduu leeyahay business oo yar waxaa u sahlanaanaysa inuu markaas uu ka qaato bangi kasta uu ka furto waagii horeeto hal bangi keliya ku xirnaan jireen in ay bangiyadii kaleto iyo macaamiishii kaleto iyo businesskii dhisdhexmarkeedii koritaankii fududayntii sidii wax loo kala gadanayay waxyaabahaasoo dhan ayaa muhiimad u noqonaysa khaasatan waxaa muhiim ah in ay qeyb weyn ka qaadan doonto waxaan loo yaqaano financial inclusionka ama dadka danyarta oon horey bangiyada ulu lahaan jirin ay u sahasho inay bangiya furtaan waa tahay waxaa ka dhawaajisay in bangiga bangiga dhexe uu ruksad siiyey saddex iyo toban banki haddana dhowaan aada qaadeen tallaabo lagu mideynayo in lacagaha ay bangiyada isku gudbiyaan oo isku diraan waxaa laga yaabaa mustaqbalka in bangiyo kale ay soo baxaan sidee lagu xaqiijin karaa in bangiyadaasi aysan noqonin kuwo ka go-doonsan intaan hadda jirta oo ay awood u yeeshaan bangiyadii ka horreeyey in ay sistamkooda isticmaalaan oo ay lacag u diri karaan lacagna ka heli karaan arrintan ma aha kuma koobna bangiyada keliya oo hadda laysanka uu bangiga dhacasiiyey inay qeyb ka noqdaan mashruucani waa mashruuc loogu talagalay kuwa soo socda iyo kuwa hadda jira intaba inay ka faa'iideystaan waxaa mashruuc waa dheeryahay waxaa daba yaala oo kaleeto kii kaleeto oo businesska kaararka bangiyada wax looga gato kuwa oo meelaha businessyada wax looga gato oo macaamiisha ay isticmaasho loo yaqaano b o c b o s ka loo yaqaano ama makiinadaha yararka oo yaalla meelaha dukaamada iyo meelaha makhaayadaha iyo hoteelada waxa lamid a waxaasoo qaybahaasoo dhan a isku xirmaya marka bangi kasta oo yimaada waa muhiim inuu arrintaa kusoo xirmo bangiga dhexena asagaa mas-uuliyadda hawshaas gacanta ku haya asagaana u facilitate gareynaya ama u ogola tarerinka ay u baahnaayeen qalabkii ay u baahnaayeen iyo waxalaala waxay u baahnaayeen kala talin doona oo maaragtay siin doona tababaradii iyo waxay u baahnaayeen si systemka qayb ay uga noqdaan
kaasi waxa uu ahaa axmed xundubey oo ah agaasimaha maamulka lacagta ee bangiga dhexe ee soomaaliya oo u waramayey jamaal axmed cusmaan subax wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-ad u dooda xuquuqda dadka lagu xadgudbay ee dalka kenya ayaa shaacisay in ay dacwad ku soo ogtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi si ay sharci u helaan kumanaan soomaalida kenya ku dhaqan ah kuwaas oo ay hay-addu rumaysan tahay in ay xaq u leeyihiin helidda sharciga qaranka kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya iskucelif dad kor u dhaafaya ilaa iyo afartan kun oo muwaadiniin kenyaan oo soomaaliya gobolada waqooyiga dalkani kenya ka soo jeeda ayaa xaalada dhanka sharciga haatan soo food saaray muwaadiniintan ayaa intooda badan waxay walaac fara badan ka muujinayaan xaalada noolosha iyo weliba caruurtooda oo haatan ah kuwa wax bartay aqoonsiga dalkani kenyan aan u haynin waxayna sababsanhayaan xaalada adag oo soo food saaray sanadyo hore oo ay ku biireen xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan si ay nololkaasi uga helaan sheekh aadan baa la yidhaahaa aabbahay dhulkan uku dhashay awowgay baa ku dhashay anaa ku dhashay hooyaday baa ku dhalatay nin wadani e baan nahay dalkan u dhashay ilmahayga qaxooti bay galeen qaxootii waxaa geliyey daruufo sababteed baa gelisay raashiinkii baa lagu soo dhexdaadiyey aqalaha annagii iyo ciddaannadii iyo ilaahay mata deegaankii aan deganay baa lagu soo daadiyey kolka ilmaha iyo bilcaanta ayagaaba iska ayagaaba iska caadi annaga waxaan u dirsanayba ma ah ilmihii ayaga ahaa dowga ha laga bixiya haddii la yidhi oo naloo yeeray bar baan ka bixinay barkii kalena iyagoo laynka ku jiraan yaa yaa yaa laga soo tegay oy hadda weliba ka bixin kolka annaga waxaan dawladda ka baryaynaa wadani baan nahay meel aan u dhaqaaqayna ma laho dal aan naqaanoo kalena ma jiro dalka kenyaan ku dhalanay oo naqaano ah tiro dhalinyaro badan oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga ladhaab iyo gaarisa waxay noqonayaan kuwaan haatan jaamacadaha aadi karin culeys dhanka sharciga ka haystana ay tahay mid saameyn dhanka horumarka iyo maskaxdooduba ku yeeshay magacaygu waa mascuud waxaan ka mid ahay dhallinyarta faraha qaxootiga aad u saameeyey arrinta maanta ee hay-adda hakina shariya ee dhahday maxkamaddan geelina horta aad baan u taageersannahay oo aad baan ugu faraxsannahay waxaana aaminsannahay haddii aan nahna dhallinyarta faraha qaxootiga maxkamad wax unbay hagaagsaa moy waxba ma hadlayso inaan ku guulaysan doono aniga hadda aniga hadda jaamacad baan dhigtaa waxaan suubiyaa dibloma laakiin beri ka maan haddaan digrii aadi rabo kibaandhada lagu xiri shaqada waan heli la'nahe waxyaalo badan yaa jiraan oo kibaanada ay naga xirtay oo ma aragtay aan aan aan qabsan lahayn
barre aadan oo sargaal saruu ka tirsan hay-adda hakina shariya oo shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada gaarisa ayaa sheegay in aan loo sii dulqaadan karin xaalada muwaadiniintaasi kenyaanka ee soomaalida dadka foomashooda la qaadaya waa shan iyo toban kun baa lale laakiin annaga qiyaas ahaan iyo sida hadda dowladda hadda horaan ay noo sheegtay waxaa la qiyaasaa ugu yaraan afartan kun oo qof inay ku jirto faraha qaxootiga marka annagoo ka cabsi qabno xataa haddii kuwan hadda maanta sistemka u gashay ay u soo baxdo waxaan ognahay aabbayaal waxaa jirtaa kibaandho qabeen intuu qaxootiga u imaanin ka horey kibaandho qabeen laakiin aabbihii maanta kibaandhadiis hadday dhunto u damca inuu kibaandhadii u qaato waxaa lahayaa reject ama aref baa lahaya aabbaha qaxootinimadiis iyo wadannimadiisa kenya waxaa horreysay wadannimadiisa kenya laakiin maanta wuxuu ku dhacay dabin qaxooti annagoo ka samaynayno fajignaan ka samaynayno waxaan dhahnay bal maxkamadda aan aadno sifa macluumaadkaneetu ama go-aanka ka soo bixi doona maxkamadda uu noqdo mid kuwa soo socda oo hadda sijajirka ah iyo kuwa hadda wax u bilaa u yahay oo intariga gaareen intaba ay ku faa'iidi karaan nolosha adag ee dadkaasi muwaadiniinta kenyaanka soo food saartay waxay u diiday in ay ka qayb galaan doorashooyinka guud ee dalkani kenya helaana nolosha aas-aasiga ee dalkani kenya intooda badan ah kuwa ku xiran inay helaan sharciga loo yiqaana kibandhaa annaga hakina shari ahaan toban sana ku dhowaad ayaan la soconnay arrimaha neto faraha qaxootiga qoomiyado badan oo waddankan gadaal ka imaadeen sida makonde shona iyo pemba oo wakti isku wakti aan bilaawno ololahooda tobankaas sana aan olole iskula soo jirnay qowmiyaddii u dambeysay maalin hore baa la siiyey sharcigooda dadka iyaga ah oo sharciga la siiyey kibaanada la siiyey waxaa waaye dad ku doodayay kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii awooyadood inay waddankan ay joogeen annaga oo ilmahoon ilmaheenni waalidiinteenni ay ku dhasheen waddankan kenya oo waddani ah ayaa maanta kibaandho u la tilaabadaasi haatan ay shaacisay in hay-adda hakina shariya ay ku qaaday wasaaradda arrimaha gudaha fududeyn fara badan ayay u samayn kartaa tiradaasi dhalinyarada u badan ee gobollada waqooyiga ka soo jeeda sharci la-aanta ku haysato maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a dowladda federaalk ee kanada ayaa ku dhawaaqday in dadka kanadiyaanka ah ee ka tallaalan covid nteen ay heli doonaan dokumenti sida baasaboorka oo kale ah oo caddaynaya tallaalkaay qaateen iyo halka ay ka qaateen tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii saraakiisha caafimaadku ay soo jeediyeen muhiimadda ay leedahay helidda kaar caddaynaya inuu qofku si buuxda u tallaalan yahay haddaba xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inooga soo diray magaalada toronto ee dalka kanada
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada marco mindijino ayaa warbaahinta u sheegay in dokumentiga ay dadka kanadiyanka ah ee sida buuxda uga tallaalan covid ay heli doonaan inta u dhexaysa bilaha sebtembar iyo novembar ee sanadkan dokumentigan ayaa ah mid dadka ka caawinaya inay tusaan marka la weydiiyo caddayn ku aadan inay si buuxda u tallaalan yihiin maadaama dalal badan oo caalamka ay ku qasbayaan dadka dalalkoodu galaya inay yihiin kuwa si buuxda u tallaalan dalalka midooda yurub jabaan iyo kuwo kale ayaa durbo bilaabay in muwaadiniintoodu siiyaan kaararka dijitaalka ama kuwa sida baasaboorka oo kalaha oo caddaynaya inay si buuxda u tallaalan yihiin marko medijino wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada maruu ka hadlayay cidda heli doonta baasaboorka tallaalka covid waxa uu yidhi dokumentiyadan waa inay helaan dhammaan dadka kanadiyanka ah kuwa haysta deganaanshaha joogtada ah iyo kuwa haysta deganaanshaha kumeel gaarka ah ee ku nool kanada haddii ay si buuxda u tallaalan yihiin marka loo eego habka ay dejisay waaxda caafimaadka dadweynaha cumar daahir oo ka mid ah soomaalida degan magaalada kijineer ee gobolka ontario ayaa iiga waramaya sida dadka oo soomaalidu ay ku jiraan u arkaan helitaanka baasaboor ama dokumenti caddaynaya inay si buuxda u tallaalan yihiin guud ahaan barnaamijkan dowladdu ay ku dhawaaqday oo ku saabsan covid nneteen-ka in la siinayo aqoonsi qof kasta oo safraya runtii waa barnaamij aada loogu diirsaday dadka istallaalayna maarataqaanaa si loo ogaado ama qofkii uu acces ugu helo markuu safrayo si dhib yar inuu ku safro markuu soo noqdona inuu si dhib yar ku soo noqdo si loogu safro barnaamijkaas wuxuu ahaa mid loo baahnaa in la siiyo dadka dokumentigaas sida midka yellow feverk oo kale marka runtii aada iyo aad bay dadku ugu diirsadeen dad badan baa soo dhoweeyey waxaana ma garanaysaa laysku waafaqay in uu yahay barnaamij midho dhal ah oo qofka u danaynaya maadaama uu istallaalay in uu yahay aqoonsi tallaalkiisii in laga siiyo inay tahay arrin muhiim ah madaxa gobolka ontario darkford ayaa xilli sii horreysay kasoo horjeestay qorshahan oo ay u ololeynayeen dad badan oo uu ka mid yahay duqa magaalada toronto john tory ford wuxuu tilmaamay inaysan qorshaha ugu jirin hagaajinta baasaboorka tallaalka covid isagoo xusay in dowladda federaalku hadday doonto ay sameyso barnaamijkaasi laakiin dowladda gobolka quebeg ayaa qaaday tallaabo taasi ka duwan iyadoo horey ugu dhawaaqday inay sameyneyso dokumentigan ama kaarkan caddaynaya inuu qofka si buuxda ugu tallaalan yahay covid laakiin si ka duwan qorshaha dowladda federaalka dowladda quebeg waxay sheegtay in kaarkan dadka lagu weydiin doono goobaha dadka isugu yimaadaan marka uu soo baxo bisha dambe ee sebtembar cusmaan xuurye cali oo loo yaqaano cusmaan monterial wuxuu ka mid yahay soomaalida muddada degan magaalada monterial ee gobolka quebeg maraanqadka taleefonka kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey arrinkan quebeg waxay soo saartay fastination bassabor ama baasaboorka tallaalka oo ay ku leedahay qof kasta oo quebeg degan waa inuu qaataa labada tallaal islamarkaana bassabor fastinashonka waa inuu jeebka ku sitaa haddii uu tegayo meelaha ama goobaha layskugu yimaado sida jiimka maqaayadaha iyo meelaha babliga ah marka halkaas waxaa ka garan kartaa xuseen haddii laleeya meeshii baararkii jiimkii laysugu imaanayey iyo meelaha ummadda bulshada ay sida macnaha maqaayadaha baararka kulle meelaha laysugu tagaba haddii lala tegayo oo ay qasab kugu tahay baasaboorka inaad sidatid haddii loo baahdo in lagu weydiiyana ajaab ka soo saartid waxaa halkaas ka garan kartaa qof walba inuu ku qasban yahay inuu qaato labada tallaabo wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha dalkan kanada marco mindijino ayaa xusay in ujeeddada arrinkan ay tahay dhanka safarka si dadka kanadiyanka ay u haystaan kaar caddaynaya inay si buuxda uga tallaalan yihiin covid balse loo isticmaali karo gudaha haddii dowladaha goboladu ay doorbidaan midaasi wasiirka federaalk u qaabilsan arrimaha dowlad goboleedyada dominic leblon ayaa dhankiisa sheegay inay wada shaqayn dhow la wadaan dowladaha gobolada dalka si ay ugu helaan macluumaadka la xiriira dadka sida buuxda u tallaalan wasiirka ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyadoodu ay tahay in dadka kanadiyanka ay siiyaan wax caalamka laga aqoonsan yahay xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka meysa washington dalka qatar oo ka mid ah dalalka ugu hodansan caalamka ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi lagu qaban doonaa doorashada golaha sharci dejinta bisha oktoobar ee sanadkan waxaana dalkaasi ka dhacay toddobaadkan dibadbaxyo looga soo horjeedo qaabka loo xulanayo musharaxiinta qatar ayaa ka mid ah dalalka khaliijka ee boqortooyooyinka ah islamarkaana ay ku yar yihiin dibadbaxyadu haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka dalkaasi arintan ayaa waxa aan ka wareystay cabdiraxmaan cali oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka sidaan ognahay waxa weeyaan doorashadii baarlamaanka oo ku dhawaaqay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim ayaa dhowaan la filayaa inay ka dhacdo dalka qatar kaas oo u noqonayso waxyaalaha isbedelada ka socda gacanka arbeed taas oo lagu soo dhaweynayo ama la jaan qaadinayo koobka adduunka twenty twenty twoga ka dhici doono kubadda cagta ee dalka qatar la doonayana in la tuso weji wejigii qatar lagu yaqaanay ee reer galbeedka dadka xuquuqda bili-aadamka u doodo qaarkood u yaqaaneen oo ah in dhibaatooyin badan shaqaalaha ka shaqeeya garoomada kubadaha cagta qatar dhibaatooyin badan lagu hayo marka isbedelkan waxaan leeyahay waa isbedel loo baahnaa laakiin isbedelkaas waxaa hoos yimid shuruudaha doorashada lagu gelayo ama lagu codayn karayo ayaa loo kala saaray dadkii citizenka ahaa oo tiradooda aada u yarayd ayaa haddana dib loosii kala saaray oo layidhi qaar baa original ah oo citizen asli ah qaarna waxaa weeyaan second class weeyaan taasna waxay dhalisay qabiil weyn oo la yidhaahdo qabiil almura la yidhaahdo inuu ka kaco uu ka dagaalamo mudaaharaad diga dibadda usoo baxaan kuwaas oo loo diiday inay codayaan iyo inay isa soo sharaxaan waxaan ognahay dalalka gacanka carbeed looguma baranin mudaaharaad iyo inay dibadda usoo baxaan laakiin tan waxay noqonaysaa tii ugu horreysay waayo qolada almura imika waxay leedahay haddii maanta aan isdiidno oon ka tanaasulno xaqeen aan u lahayn inaan citizen first class nahay ama ama ama darajada koowaad waxay shaabad bay nagu noqonaysaa annaka iyo isarkeennaba taasoo dhibaato keenayso wasaaradda arrimaha gudaha qatarna waxay xidhay nin looyar ahaa oo shalay laba cisho ka hor u jeediyey baaq boqorka qatar amiirka qatar u jeediyey oo ah in inay inay yani midna ka haraynin naftooda u hurayaan inay xaq wada helaan doorashadani maxay ka bedeleysaa mustaqbalka dalka qatar saan ognahay laba kun iyo shantii qaanuunka jinsiyadda iyo qaanuunka maxay ahayd iyo qaanuunka doorashooyinka la ansixiyey dalka qatar golaha baarlamaanka dalka qatar wuxuu ka kooban yahay shan iyo afartan xubnood shan iyo afartanka xubnood waxaa soo magacaabi jiray boqorka amiirka dowladda qatar laakiin iminka wuxuu ka dhigay inuu soddon ka mid ah doorasho ku yimaadaan inta kalena shan iyo tobanka dhimanna uu asaga soo magacaabo wax weyn lama filayo inuu ka bedelo annaka og dowlada dowladaha sacuudiga oo kale inay doorashooyin ka dhaceen xataa dumarkii loo ogolaaday inay ka mid noqdaan golaha golaha shacabka ama baarlamaanka sida loo yaqaano kolleyba waxa weeyaan isbedel la doonayo caalamka in la tuso in dadku codkooda ay manaha waxay doonayaan ku sheegan karaan qofkii ay ka helin ay bedeli karayaan tillaabadan waxaa la odhan karaa tillaabo dowladda kuwait lagu dayanayo ayay noqonaysaa laakiin anigu ma filayo wax deg dega inay bedeli doonto xagga dimuqraadiyadda oo ama xukuumad lagu soo dhisi doono baarlamaankaas iyadoo lagu salayay ama wax kale waayo amiirka ayaa awoodaha badankooda gacanta ku haya
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo iigu warameeyey isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalka mareykanka kala socoteen dhegeystayaal waa laanta soomaaliga ee v o a haatana haddii aynu dulmarno qodobada wararka caalamka ku doorkano mid ka mid a kooxda taalibaan ayaa weerar culus ka wada guud ahaan dalka afghanistan iyagoo isha ku haya caasimada kabul taalibaan ayaa qabsatay magaalada asad abaad oo ah xarunta gobolka kunaar sabtidii shalay asad abaad ayaa noqonaysa caasimad goboleedkii labaatanaad ee ay la wareegto kooxda taalibaan weerarada taalibaan ayaa kusoo beegmayay iyada oo kun ka mid ah ciidamada maraykanka dib loogu celiyay caasimada kaabul kuwaasi oo qeyb ka ah saddex kun oo askarta maraykanka ah oo dib loogu celinayo dalkaasi si ay u sugaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee kaabul islamarkaana ay u soo dadgurayaan dadka la shaqeeyey ciidamada maraykanka haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalno
husaad ka loogu beerta xididka husaad ka loogu beere waydici lahaaya
شعيركنا أرضكما دقاق أرضكما واسم شعيركنا شعيركنا أرضكما دقاق أرضكما واسم
heeskaasi ay nugu luqeynaysa fanaanada allah naxariistay xaliimo khaliif bangool ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadda oodinkeminaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan jacaylkuna idaba jacaylkuna lama kala dhamnaano lafahu dhameeya
haweeyaani sundeli tirano